habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa fiidnima axada bisha julayna waa sideed ee sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com idaacadda caawana waxaa halkan sii wada jiray idinkala socodsiin doona maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maleeshiyada al-shabaab oo hoobiyaal ku weeraray saldhig ay ciidamada kenya ku leeyihiin gobolka gedo maya wax khasaaraa ma jiraan hoobiyaashu way jireen laakiin meel xerada u dhow bay ku dhaceen marka wax xerada gudaheeda ku dhacay iyo wax maaragtay magaalada ku dhex dhacay ma jirin marka wax khasaaro ahoo ay maaragtay geysteen ma jiraan waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaajaah xidig yahay cabdi waadna ciidamisee carrada keligaa adaw curaree cadceedda sideeda aan noqo
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale oo soomaaliya ku saabsan ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii caalamka
hogaamiyaasha dalalka eritereya iyo etoobiya ayaa maanta kulan taariikhiya ku yeeshay magaalada asmara ee caasimada eritereya si ay u soo gebagabeeyaana mid ka mid a colaadihii ugu qadhaadhaa ee soo mara qaaradda afrika madaxweyne isayaas afawarqi ayaa si diiran ugu soo dhoweeyey garoonka asmara ra-iisul wasaaraha cusub ee etoobiya abay axmed kadibna u sii kaxeeyey qasriga madaxtooyada kulanka hogaamiyeyaasha labadan wadan ku dhex maray magaalada asmara ayaa ah kii ugu horreeyey ee si kafool ka foola ay isu arkaan madax ka socota etoobiya iyo eritereya tan iyo sannadkii labadii kun markaasoo ay afawarqi iyo ra-iisul wasaarihii hore etoobiya malazanawi ay saxiixeen heshiiskii aljeeriya oo soo gebagabaynayay dagaalka labada wadan u dhexeeyey ra-iisul wasaare abey axmed ayaa tan iyo markii loo magacaabay amaba loo doortay xilka ra-iisul wasaarnimada etoobiya waday dadaalo uu wax uu kaga bedelayo siyaasadda gudaha iyo dibadda ee dalkaasi
saraakiisha dalka tailan ayaa sheegay in lasoo badbaadiyey lix ka mid a labayo toban wiil iyo tababarahoodii kubadda cagta oo labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ku godoonsanaa god weyn oo ku yaala waqooyiga dalkaasi lixdan wiil ayaa hadda ku sugan xarun caafimaad oo macmal ah kumeel gaad ah oo laga sameeyey bannaanka godka iyadoo halkaasi la doonayo in looga gudbo cisbitaal weyn oo godka qadar saacadaha u jira howlaha gurmadka ayaa waxaa ka qayb gelaya siddeed iyo toban quuse iyo saddex iyo toban ka mid ah oo saddex iyo toban ka mid ihii ay ajnabi yihiin quusayaashan ayaa u kala qaatay badbaadinta carruurta in halkii cunugba ay soo badbaadiyaan laba quuse saraakiisha ayaa sheegay in howlaha badbaadinta wiilashani ay qaadan doonto laba ilaa iyo afar maalmood hase yeeshee hadda ay rajadu aada u soo wanaagsanaanayso maadaama howlaha oo si wanaagsan u socda ay keeneen in ilaa iyo lix ka mid ah labayo tobankaas caruurta lasoo badbaadiyo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeo ayaa kuuriyada waqooyi ku booriyey inay ku daydaan dalka vietnam halka ay ka jilayaan saaxiibtinimada maraykanka islamarkaana ay eegaan si la mid a caasimadda dalka vietnam ee hinoy waxa ay qabsatay kontonkii sanno ee ka soo wareegay dagaalkii vietnam iyo maraykanka bombeo ayaa oo ah diblomaasiga ugu sarreeya siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa booqasho ku maraya caasimada vietnam laba maalmood kadib wadahadalladii uu ku soo yeeshay caasimadda kuuriyada waqooyi ee pyongyang si loo burburiyo barnaamijka hubka nukliyarka ee kuuriyada waqooyi isagoo sheegay in muddo saddex iyo labaatan sana ah oo maraykanku xidhiir wanaagsan la leeyahay vietnam ay caddayn u tahay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un in maraykanku xidhiidh cusub la yeelan karo cadowgiisii hore bombeo ayaa hoos u dhigay eedeynta kuuriyada waqooyi ah in maraykanku uu sameeyey sidii ciyaala suuqa iyaga oo dalbanaya inay joojiyaan barnaamijka hubka nukliyeerka islamarkaana wadahadaladii ay ahaayeen qaar laga qoomameeyo
ugu yaraan sagaal iyo afartan qof ayaa ku dhintay tiro toddobiyo afartan ka badanna waa la la'yahay kadib markii sabtii shalay u dhacay dhulga weyn waa dhulgo weyn oo ka dhashay roobo xoog badan oo ka da-ay koonfur galbeed dalka jaban wararka laga soo xigtay warbaahinta jaban ee n h k ayaa lagu sheegay in dad ka badan hal dhibic lix milyan oo qof lagu khasbay inay guryahooda ka baxaan hay-adda maaraynta dabka iyo musiibooyinka ee jabaan ayaa sheegtay in dad ka badan saddex milyan oo qof oo dheeraad ah iyagana lagula taliyey inay guryahooda banneeyaan iyadoo rabo xoog badani ay weli kasii socdaan galbeedka iyo bartamaha jabaan ayaa hay-adda saadaasha hawada ee dalkaasi ay ka digtay robab taariikhda gala dhulgo'yo iyo heerka biyaha webiyada oo kor u kaca kuwaasoo ka dhaca qaybo ka mid a jasiiradda weyn ee honshu ilaa iyo siddeed iyo afartan kun oo debdemiye saraakiil booliis iyo ciidamada xoogga dalka ayaa u gurmaday ilaa iyo dhowr iyo toban dhulgo iyo xaalado kale oo deg deg ah sida laga soo xigtay madaxa shaqaalaha dalkaasi ee magaciisa la yidhaahdo shahide suga
fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna faahfahdhuun wararka ka imanaya gobolka godo ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay hobiyayaal saxiixiga la beegsadeen saldhig ay ciidamada amisom ee ka socda dalka kenya ku leeyihiin deegaanka faahfaxdhuun oo hoos yimaada degmada baardheere dadka deegaanka ayaa sheegay in khasaare uu soo gaadhay askarta kenya hase yeeshee waxaa arrintaasi beeniyey mas-uuliyiinta gobolkaasi haaruun macruuf ayaa weerarkan ka waraysay ismaaciil cabdisheekh qorax oo ka mid ah mas-uuliyiinta baardheere aada iyo aad baa umahadsan tahay walaala shala iyo habeen hore faafacdhoon wax ku tuurtuureen waxaa la yidhaahaa qolooyinkii khawaarijta al-shabaab oo ummadda dhibaateeyey oo jiritaanka ummadda la diriiraya marka alxamdulilah waxay wax ku gaareen ma jirin hobiyaal bay ku tuurtuureen ayagana dee howlgalla iyo waxaa lagu sameeya maaragtay in laga soo dabagalo oo lasoo raadiyo oo ciidamada howlgalla muhiim ay sameeyeen marka waxyaabihii ay ku tuurtuureen hadday shacab tahay hadday ciidan tahay waxay wax ku gaareen ma jirin marka sida annaga warku nagu soo gaarayo khasaare ayaa jira ka dhacay xerada ciidamada kenya oo hobiyaasha ku dhaceen idinka maxaa idi soo gaadhay maya wax khasaaraa ma jiraan hobiyaashu way jireen laakiin meel xerada u dhow bay ku dhaceen marka wax xerada gudaheeda ku dhacay iyo wax maaragtay magaalada ku dhex dhacay ma jirin marka wax khasaare ahoo ay maaragtay geysteen ma jiraan annaga waxaadna soo gaadhay hobiyaashaas inuu ku dhintay hal askari afar kalena ay ku dhaawacmeen oo dhammaantood ka tirsan ciidamada kenya maya ma jiraan wax khasaare ah oo ay hoobiyaashaas ay geysteen ma jiraan laakiin waxaa xaqiiqa oo jira inay meesha hoobiyaal ku rideen dhimanka imise hoobiya ku rideen ilaa laba mar bay kale aheyd mar ilaa shan hoobiyay ku rideen marna saddex hoobiya waa garta marka waxaad leedahay dhammaantood meel cidla ay ku dhaceen dhammaantood meel nimankaa niman markay wax rideen dixbaqaya weeyaan oo waa gacan fulay gacantooda eeriyadii un la deganaa unbay wax isaga wajahaan hadda waxaa la yidhaha hadda khibrad kale iyo wax dheeriya ma ahan marka nin baqaya oo yani sii cararaya markuu wax ridayo su wax ula heli kara waa iska adag tahay marka inta badanna waxay ridaan khasaarahooda ilaahay ummadda waa ka fudeeya marka wax hadda wax ku gaarsiiyeen ma jirin laakiin dabcan dhulka baadiyaha badankiisa iyagaa jooga isku socodka waad aragtay gobolka waa dhib ciidamada amisom haddii ay magaalo ka gudbayaan magaalo kala tegayaan waad aragtay qaraxyo iyo weeraro kadiisa ayay la kulmaan marka maxaad wax uga qaban weyseen
runtii dadaaladaas ayaga waan ku jirnaa waadna ogtihiin ayaga waxaa weye waa dad maaragtay ku dhex dhuumaalaysta meesha ay dadka kala dadka shacabka dhex galaan tusaale ahaan markii laga qabsada deegaan markii laga qabsado oo kale ama degmo la qabsado waxay suubiyaan inay baadiyaha aadaan oo dadka shacabka maaragtay ay ku dhex dhuumaalaystaan ayagoo markaas kabaad ka dhiganaya marka runtii alxamdulilahi shaqooyin badan waan qabanay deegaanadas ayaga intooda badan waa la xoreeyey laakiin haddana waxaa iska jira waa niman iska canaasiir ah oo iska tuuga inay weli dhuumaalaysanayaan oo meelaha ay ku dhuumaalaysanayaan oo meesha lasoo maray laftigeeda iyo dadka u dabamaraan way iska jirtaa marka taasna waan ku jirnaa inaan ka sifayna hadduu ilaahay idmo hadda dadaalo badan isku xir badan baan wadnaa waa garta hadda baar dheere iyo faafaxdhuun faafaxdhuun iyo beled xaawo ama xagga ceelwaaq intaaba isku socodkoodu aad buu adagyahy marka hoobiyeeyaalna way kasoo tuurayaan deegaanada ay haystaan marka maamul ahaan maxay idin sheegeen jubbaland idinku maxaa qorshood haysaan annaga horta waxaan ka tirsannahay maamul goboleedka jubbaland ayaan ka tirsannahay waxaa weeye howlgalkana waa waa qorshaysan yahay oo waa qorshaysan yahay waxaa noo diyaarsan hadduu ilaahay idmo mar dhow inaan degmooyinka isu furno in isu socodka si caadi uu noqdo oo uu awoodo qofka inuu gaari ka kaxaysto meel oo uu uu degmadii kala tega hadduu ilaahay idmo waxaan hadda eriyada ku jirana wax awood badan oo hadda ciidamada ka hortagaya ma ahan laakiin qorshayaal aan dejinay oo waxaa jira aan doonayn inaan kaga sifeyno carrada oo annaga deegaankana waan ka naqaanaa dadka baadiyaha degan ee ku dhuumaalaysanayaanna waa dadkeena xogtana waan heli karnaa marka aad ayay noogu dhib yar tahay marka inaan sifeeno oo isu furno deegaankaas insha allah qorshaheedana waa lagu jiraa arrinta ayada laakiin baar dheerada aad joogtaydu ku soo weerareen dhowr toddobaad ka hor oo dagaal culus ka dhacay soo maahayn intaan badnaankaba la aadin may waa dhici kartaa dee weerar waa iska dhici karaayo nimankan way dhici kartaa ayagoo meel fokaa jooga inay mar soo baxaan oo wax meel kusoo riridaan weerarka asay aana waad la socotaa xogtaada oo xogtooda oo xogta waxa meesha ka dhacay oo in dad noolna laga qabtay dadna laga laayay oo meydkoodii lasoo bandhigay kolley xogta inaad haysto aad baan u filayaa kaas hadda weerar ay ku guulaysteen maahan waa weerar ragna looga qabtay oo ilaa hadda aan gacanta ku hayno ragna oga dhammaaday marka taas way ku khasaareen
ismaaciil cabdi sheekh qorax oo ka mida mas-uuliyiinta degmada baardheere waxaana uu warramayey waryahayaga haaruun macruuf
fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba dhowaan waxaa golaha wasiirada somalilan ay ansixiyeen in dumarka amaba haweenka kooto looga xidho qaar ka mid a kuraasta golaha wakiilada waxaana magaalada hargeysa ka dhacay soobax ay haweenku arrintaasi hirgelinteeda kaga dalbanayaan golaha wakiilada tiro ku dhow laba boqol oo haween ah ayaa ilaa iyo hadda sheegay in nidaamka kootada laga qayb gelinaya aanada ay kaga qayb gelayaan doorashada wariyaha v o eda hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa arrimahaasi ka waraystay mustafe axmed xasan oo ka mid ah hoggaanka dalladda haweenkii nagaad oo qayb ka ahayd dadka soo abaabulay isu soo baxaasi waad mahadsanta walaal barkhad maxamuud kaariye horta arrinkaasi waa guul weyn oo u soo hoyatay somalilan oo dhan arrimaha haweenku maaha arin haweenku qora u taalle waa arrin qaran ama kootadu waa arrin qarane maaha arrin haweenku keliya u taalla somalilanna waxa weeyaan haweenka iyo raggu way isleegyihiin haddaanay haweenku badnayn marka inay iyaguna helaan doorkooda ay ka qayb qaataan waa arrin muhiima madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo golihiisa wasiirada waanu ku uga hambalyaynayna gallad iyo abaalba ay uga hayaan ururada bulshada rayidkaa iyo nagaad muxuu ahay iyo cid kastoo ka shaqaynaysay in haweenku ay matalaad buuxda ka helaan golayaasha qaranka waa arrin aada loo soo dhaweynayo oonu aada usoo dhaweynayno oanu si wanaag iyo ku qaabilayno muxuu ahaaye waxaa jiray isu soo bax walow xafiisyo kooban ama xafiiska nagaad iyo xafiisyo kale ka dhacay dulucduna ahayd in lagu dalbado in kootada la ansixiyo bal arrintaasi ka waran shalay toole shan boqol in ka badan shan boqoloo haweena oo weliba bulshada muxuu ahaaye somalilan ama hargeysa ku dhaqan ee kala duwan ee muxuu ahaaye grass rootka ah ayaa isku soo baxay si ay u muujiyaan muxuu ahaaye codkooda iyo cududooda ay ku taageerayaan muxuu ahaaye kootada haweenka inay baarlamanku ansixiyaan qorshaha nagaad baa hogaaminaysay laakiin waxaa ku jiray dumarada kale u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka nagaad waxay samaysay koox laydhahdo coota task force oo ah koox u dhaqdhaqaaqda sidii loo ansixin lahaa kootada oo ka kooban rag iyo dumarba marka qeybbay ka ahaayeen agaasinkeeda laakiin dumar fara badan ba isii soo baxay oo codkooda muujiyey taasina waxa weeyaan waxay fariin cad u diraysaa golayaasha qaranka inay ansixiyaan kootada haweenka ee kasoo gudubtay golaha wasiirada haween badan baa danaynaya haween badan baa markay maqleen qoondeyn baa jirta ama koota loo xidha haweenkii in badan musharaxiina oo rabitaankoodii siyaasadeed bandhigay tira ma ku haysaan haa walaal waxaanu samaynay diiwaangelin muxuu ahaayey lixda gobol ee dalkaba hablaha musharaxiinta ah ee diyaarka u ah inkastoo ay habluhu iska soo daba dhacayaan oo ay maalinba mid ku dhawaaqaysa inay musharax tahay inkastoo dadkan aan la wada hubin oo dhammaantood aanay hadhow talo musharaxiin wada noqon doonin qaar ka mida ay duruufo u saamixi waayi doonaan oo ama qaar laablakici jiri doonaan ilaa hadda waxaanu haynaa boqol iyo sagaashan iyo sideed hablood oo u taagan golayaasha deegaanka iyo golaha baarlamaanka inay muxuu ahaayey isu soo taagaan oo muxuu ahaayey u tartamaan haddii laha idhaahdo waa doorashada la filayo inay qabsanto laba kun iyo sagaal iyo toban sanadka soo socda tirada intaa leega labada boqol ku dhow markaad eegto qoondadiina waxaa golaha wasiiradu soo jeediyeen inay sideed iyo toban laga siiyo haweenkii sidee iyaga laftooda loogu sii qoondeynaya qoondada lafteeda halkaa waxaan doonaya laba qodob inaan caddeeyo waa marka koowaade hablahan aan kuu sheegay waxay isugu jiraan golayaasha deegaanka iyo golaha baarlamanka oo dhammaantood golaha baarlamanka uma wada tartami doonaan waa marka labaade qoondadu waxay weeyaan waxay khuseynaysaa muxuu ahaaye tiro cayiman oo matalan gobol kasta marka loosii qaybiyo sida iminka shaxdu ay u taalo gobolka morodhijeex waxaa shan iyo toban haweenaa ku tartami doona oo xisbi kastaa shan buu soo sharixi doonaa dabadeedna shanta uga codka badan baa guuleysan doona n labada boqol way tartami doonaane ma wada guuleysan doonaan oo sideed iyo toban ka mid ah ayaa hadhow toole guuleysan doona inkastoo laba waxaan jeedaa inta golaha wakiiladu tartamaysa sideed iyo toban ka mid ah ayaa guuleysan doona qodob kaleesna muhiima oo u baahan in la xuso oo ah dumarku tiradaa kuraasta qoondada oo keliyata kuma ekaan doonaane gabadhii cod isbidda waxa u furan ina iyaduna sideeda u tartanto oo ay raggii la tartanto oo ay deedna ay muxuu ahaye sida ay kusoo bixi karto kootadii imika waxaa la taalaa golihii wakiilada n waxaad in badan dalbateen oo dalbanaysaan in la ansixiyo sidaa lagu ansixiyo iyaga gudiyadiina ama ururada bulshada rayidka ahi arrintaa golaha wakiilada ma kala kulmeen
haa way la kulmeen shalay toole muxuu ahaaye ay ugu dambeysay markii muxuu ahaayey raaligii ay dumarku sameeyeen ay muxuu ahaaye lasoo bandhigay dumarku waxay u tegeen golaha baarlamankay tegeen waxay la kulmeen muxuu ahaayey xildhibaano iyo muxuu ahaayey xoog hayaha guud muxuu ahaye golaha waxay ka codsadeen in oo ay ku adkeeyeen weliba codsi maaha waxay aada uga adkeeyeen in muxuu ahaye kootadu la ansixiyay ku adkeeyeen guul bay ka rajeynayaan wanaag badan bay ka rajeynayaan xildhibaanaduna wax qaar muxuu ahaayey badan oo fahansan baahida loo qabo inay haweenku ay ka qayb qaadaan tiradabaa ku jira wanaag waxaan ahayn ka filimayno golaha wakiilada
kaasi waxau ahaa mustafe axmed xasan oo ka mid ah dalada waa hogaamiyaasha dalladda haweenkii nagaad waxa uu magaalada hargeysa ugu waramayey waryahayga barkhad maxamuud kari fiid wanaagsan markale dhegeystayaal haatan oo barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo sahra cabdiaxmed
wacanoo wanaagsan idinkiinba kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aan ku eegi doono shalay waxaa ka dhacay magaalada muqdisho qarax ay dhowr iyo toban qof ku dhinteen ku dhowaad konton kalena ay ku dhaawacmeen barnaamijka oo intiisa badan su-aalo ay dhegeystayaasha ku weydiin doonaan wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya daahir maxamuud geelle ayaan ku eegeynaa waxaa keenay xilligan iyada oo laga nastay weerarada al-shabaab in markii ugu horreysay muddo dhowr toddobaada ay weerar ka geystaan xarunta ooto oto al-shabaab halkaasi oo ah saldhigga wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga qaranka mudana wasiir soo dhowo ugu horreyntii waa kaaga mahad celinaya wakhtigaaga iyo barnaamijkan aad nagala qayb gasho wicitaanka dhegeystaha anigiyo dhegeystayaalba bal waxaad iga warantaa tirada khasaaraha ee ugu dambeysay ee ilaa iyo xalay iyo shalay aada ogaateen ee qaraxii dhacay shalay
walaal dhibaato xoogla ayaa ka dhacday dhibaatada dhibaatada xooglahaa ka dhacday falkii maalin dhaweed halkan ee shalayta ay ka sameeyeen halkan ayaa dhibaatada xoogeeda kama fiirinayna tirada iyo dhaawaca iyo waxa ay tahay laakiin waxaan ka fiirinaynaa bulshadii soomaaliyeed ama qoysa soomaali in subaxdii waagu marka uu baryayay dhib aan haysan loo geeyey marka hal qof haddii oo dhaawacmo waa dhibaato xoog leh haddii hala ku dhinta kasii daran laakiin haddii tira ahaan hadda aan idinkuu sheego dadka oo ku geeriyooday haddii laga reebo hadda nimanka iyagoo dhagarta qabay oo meesha kaga tegay afar raq ah dadka kale waa sideed geeridu afartan iyo sagaalna waa dhaawac saas ay ahayd nabadgelyada warkii ugu dambeeyey xog ururintii ugu dambeysay ay soo saareen sidaas waay waa tahay wasiir waa gartay marka afartan iyo dhowrkan dhaawacyada ah ma waxay isugu jiraan ciidamo iyo dadkii ka shaqaynayay dabcan labada wasaaradood isku dhex yaala mase iyo dhimashadaba xataa sideedda qofaad ii sheegtay mase waa dadkii ka agdhowaa goobta ay wax ka dhaceen maya waa dadkii soomaaliyeed kuwii meesha marayay kuwii maxaanku yidhahdaa meesha ka shaqaynayay shalayto mar aan soo booqday isbitaalada waxaa cajaa'ib ahayd waxaa ku jira dhaawaca qalan oo maaragtay jabay oo la kabay wiil dhalinyaro ah oo iskool ka baxay oo shahaadadii soo doonan la yidhi oo meesha maraya isagoo shahaadadii doonanayaa kamid a waxaa kamid a islaan waaye islaan urey ah oo jab ka soo gaaray waxaa kamid a dad wadada marayay sidoo kale dadkii oo xafiisyadooda joogay oo soomaal mas-uuliyiinta ahaa oo ka shaqeynaya wasaaradaha oo shaqa dalku ku og yahay oo dawladdu ku og tahay oo ummaddu raalli uga tahay wadayna way ku jiraan marka duulaankaasi waa un dab had iyo jeer waa duulaanka dhan ah dadka soomaaliyeed oo aan loo aaba yeelin caruur iyo waayeel gartay.
iyo mas-uuliin iyo oo dhan laga wada maro marka anigu markaan soo koobayo dawlad iyo dad ioma kala socne dawlad iyo dad ioma kala socne dawladda iyo dadkaas dadkii soomaalida ahaa ee xaqa amniga ee ammaanka u lahaa ee ka shaqaynayay amba ku hoos noolaa dhibkii soo gaaray waa sideed dhimasho ah iyo afartan iyo sagaal dhaawac ah nimankii dhagarqaabayaasha ahayna goobta ay yimaadeen afar raqax ayay ka tageen waa tahay cabdimaalig muuse coldoon oo ah nin suxufi ah ee dhinaca dadka u ololaya bulshada ka mid a wuxuu ka agdhowaa goobta ay wax ka dhaceen Ta- wasiirka warfaafinta daahir maxamuud eh, geele ayaa qadka ku jira dabcan saaad ka warqabtid marka ma jeclaan lahayd wax uun su-aale inaad weydiiso maadaamaad goobjoog u ahayd wixii shala dhacay Een, wasiirka runtii waxaan doonayaa bal inaan weydiiyo arrimahan ee, qaraxyada waxa weeye een, in la isweydiiyo yaa wax qarxiya su-aasha horta marka la isweydiino yaa wax qarxiya yaa wax weerara yaa keena arrimahan mar kasta ha la leeyahay waxa weeye waa laga hortegaya iyo waa lala dagaalamaya oo hadal hayntiisu aada u bato horta su-aasha marka la isweydiiyo jawaabaha dabcan soo baxaya waay Een, yacni jawaabaha soo baxaya waxa weeye qaabkeebaa loo maareynaya tusaale ahaan oo kale yacni een, laba dhinac baan anigu u kala saaraya yani masalan oo kale hadday jiraan masalan oo kale yani xal kale oo aan ahayn yani masalan oo kale dagaal dagaal ka horgee miyaynu yani masalan oo kale yani inteena soomaalida miyaynu weynu xal ah miis in la wada fadhiisto oo dadka loogu baaqo balkaaleya bal aynu wada hadale maxaa tabanaysaan taas waa qodob waay bal inaynu marxaladan ka baxno qodob labaad baan weydiinaya soo wasiirka koob oo, cabdimaaligow yacni, dhegeystayaal ayaa qadka ku jira waxaan adoo soo mahadsan koobay- waxaan soo koobayaa wasiirka waxaan weydiinayaa Hmm.
yani dadka dadweynaha dareenka dadweynaha iyo waxyaabaha isweydiiya baan usoo gudbinaya xalana waxa weeye waa goob aan la gelin baa la yidhaahdaa halkaa dad badan way tuhunsan yihiin in qaraxa laga soo maleego halkaa maxaad u baari weydeen oo wax uga qaban weydeen waa garta wasiir Eh, wa- waxaan jeclaan lahaa su-aalaha de wa- waxna waxay hayeen ha lagu kala qaado midda hore haddaad ka jawaabto midda hore haddaad uga jawaabtay Ah.
ahayd een, miis xal maxaa loo soo wada fadhiisan waaye labada dhinac oo hadday noqoto dowladdii waa d- dad soomaaliyeed dhinaca kaleetana ay kasoo horjeeda ama al-shabaab wuxuu uu rasuul leeyahay waa dad soomaaliyeed dhallinyaro soomaaliyeed marka xal ka duwan dagaal maxaa loo dooni waaye horta wadahadal eh, dagaalka qolaa qaado qolana waa lagu qaadaa wadahadalkana qolaa diido qolana waa ogoshahay annagu ka dowlad ahaan meelaha qaraxa iyo dhibaatooyinka annagu ma wadno shacabka meelahu joogo ma qarxino dhibaato ma geysano gobolada balaayo kama geysano howlahaas qaraxa iyo weerarka iyo eh, maxaan ku idhahdaa zoobe iyo kuwii ka horreeyey iyo ka dambeeyey niman baa sameeya marka horta wixii eh, qaraxyadaas ah cideeda dadaa iskale qirsan annagaa samaynay oo gelnay oo gubnay oo wadno oo wadi doona leh taas waa mid midda oo maa la wada hadlo miiska wada hadalka la yima- la yimaada la yidhahdana dowladda soomaaliya intaasoo jeeray ay tidhahda wada hadalaa rabnaa in dalka soomaaliya laga heshiiyaa rabnaa dhankaana waxay yidhahdaan dadkaas waa dad murtadiin ah waa dad ma- de- diinta islaamka ka baxay waa dad gaalo ah waa dad aan la dirirayn oo aan ku jawaabin marka haddii si loo wada hadlo hal dhan kama imaan karto hal dhan soo jeedintaa ka imaan karto laakiin wada hadal si ay u meel maraan waa in la la helo labada dhinac ama saddexda dhinac wixii isku haya qadiyad isku haya inay wada ogolaadaan marka hadda dowladda soomaaliya waxay soo jeedisana waa tahay wax laga diidayn waayo waaya waaya dowladan iyo dowladihii ku horeeya way soo jeedin jireen taas markaan meeshaas uga baxo oo eh, waxaan rabaa su-aalihii inaan daba kooxo xalane annaga waxaan ka aaminsanahay meel qarax laga soo maleeyo kama aaminsanin waxaan aaminsanahay hay-ada dawliya oo u yimid dalka soomaaliya iyo dowladda soomaaliya inay gacan siiyaan inay degan yihiin oo ay gacan naga siinayaan eh, soomaaliya sidii dowladnimadeeda iyo xididada u yeelan lahayd sidii ammaanka wax looga qaban lahaa sidii isku xirka caalamka ee annaga aan u- u hagaagi lahaa annaga u dambiilayaal dowladda qarax usoo maleegayo oo cinwaan leh oo xalano degan ma aan ogolin ma ma aan ogin mana ahan meelaha qaraxa laga soo a- abaabulana waa maro badana wax laga qabtaa la tagaa qarax intaan lasoo abaabulin xalana cagsiga waxaa mararka marar marar kamida iyagaaba loo galayo dhexdooda la qarxiyo marka ciddii la qarxiyay qaraxa laga soo maleeyay waa waa anaga si aan la wada wadaagi karin waayo waaya mudan wasiir waad mahadsanta cabdimaaligna aad buu u mahadsan yahay dhegeysto kale ayaa khadka muqdisho uga jirta gabar ah bal soo dhawow magacaaga iyo waxaad jeclaan lahayd wasiirka warfaafinta mudane daahir maxamuud geelle inaa weydiiso waa mahadsantahay zaara magacayga waa muna xasan maxamed waxaan ka mid ahay dhalinyarada magaalada muqdisho Een, runtii aad ina lilah waina ilaahi raajicuun Een, ummadda soomaaliyeed ay ku xasuusantay dhibaatooyinka ay geysanayaan al-shabaab iyo cid walba wax dhibaatada geysanaysa waan ka tacsiyeynayna Een, inta een, dhaawacanteena allaha caafiyo Een, wasiirka een, waa salaamaya su-aalana waan waan rabaa inaan weydiiyo wasiirka waxaan rabaa inaan horta weydiiyo wasiir sidee loo galay laba wasaaradood ee muhim u ah dalka iyo dowladaba waa su-aasha koowaadaan qabo inuu iis noo sheego bal qaabka loo galay laba wasaaradood ee ummadan dhinac u ah sidee loo galay wasiirka waxa kale aan rabo waa wadooyinku way xiran yihiin waxaa la waayey gabdhihii xaamilooyinka ahaa inay gaaraan wadooyinkii ay ku aadi lahaayeen isbitaalada wadooyinkay qaar ku dhalaan dadkii xanuunsanaa wadooyinay maraan ay la- ay la-yihiin sidee kusoo gudbay gaari qarax wado siduu kusoo gudbay inaan isna weydiiyo Munoy, Eh, adoo laba mahadsan.
su-aalaa rabaa i kaleente oo muhim u ah inaan weydiiyo wasiirka waqtiga aad noogu yar Su-aasha muno kaleento Een, marka su-aashaada koowaad bal ha ka jawaabo yani ma wasiir noo sheegi karaa wasiirka shacabka ma u sheegi karaa waxa qorshaha cad ee wasaa- ay u ay hayso dowladda soomaaliya arrimahan lagu dhibaateynayo shacabka iyo dowladaba lagu dhibaateynayo qorshe cad ma jiraa Ma aan maqlo- ma aan maqlo su-aasha dambe- su-aasha maqadamo aan maqlo.
waxay leedahay qorshe cad ma jiraa oo dowladda kaga aadan een, arrimahan lagu dhibaateynayo shacabka dabcan qaraxyada ayay ula jeedaa muno saan jeclahay muno marka adoo mahadsan ha kaaga Ah.
jawaabo su-aasha hore wasiirka ee, si uu kuwa kaleetana uga jawaabi karo Eh, arrinka gabadha ay weydiisay waxaa weye waxaan u qaatay eh, jawaab eh, eh, sidee baa la- labada wasaaradoo lagu galay soo ma ha oo waktigan xaadirka ah iyadoo wadooyinka ay xiran yihiin Mhm.
Eh, waa- waxaan u sheegaa iyada iyo shacabka soomaaliyeed su-aashaasi jawaabteeda waxaa loo diray hay-adaha nabadgelyada arrimaha eh, siday ku dhaceen inay warbixin dhamaystiran ka keenaan waa run gabadha warka warka ay sheegtay eh, wadooyinka eh, jagbeedsyo badan ayaa yaalo ammaankooda la doojinayay sababna waxa qaybna waxay ka ahayd runtii ammaankii oo kasoo hagaagayay magaalada muqdisho wadooyinka ugu dambeeyay gaar ahaan bisha ramadaan iyo wixii ka dambeeyey ee qayb ay ka qaadatay arrimahaas oo- oo ee, jagbeedyada faraha badan iyo ciidanka xoogga leh ee lagu daadiyey ee, qaladkaas sidee buu ku dhacay ciidadaha nabadgelyada ku maqan waana arrin laga baaran degaayo hadafka laga leeyahayna waa in xaaladahan oo kale aysan dhicin hadda siday wax u dhaceen la ogaado marka ee, wasaaradda warfaafinta ama wasiirka warfaafinta wax uu ka jawaabi kara maahan waa arrin baarin baaris dowladda ay ku wado markay soo dhamaatana dadkeeda ay la wadaagi doonto waa gartay arrinka maxaa qorshe cad ah oo loo hayaa oo arrimaha lagu joojinayo dowladda soomaaliya hamigeeda koowaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afaraad waa in amniga wax laga qabto amniga waad ogsoon tihiin xilli xilliyada kamid waxay ahayd xilli aan xataa wadada maka almukarama la mari karin xilli waxay ahayd eh, dagaal oo oo toos ah iyo madaafiic toos magaalada lala dhacayo xaaladu waa issoo dhaxleen markii dambe eh, shabaab oo iyagu cunsurka nabadgelye la-aanta dalka ah ee waxaa lagu qasay inay dalka iskaga holaalaan ay magaalada iskaga tagaan goobo badan oo kale inay ka baxaan ee mara waxaa jirta qaraxyada iyo baabuurta waaweyn ay isdabajoog u keeni jireen arrimahaas waa lasoo koobay waxaa kaliya dhihi kara waxay tahay haa amnigaan ku ko- ku howlanahay haa amniga waa uu soo hagaagaa ee, waxaana rabnaa dadkeena amniga ay xiiseynayaan inay dowladnimada dowladda soomaaliya ay gaarsiiso wakti bay qaadanaysaa ee, dad soomaaliyeed iyo dad ajnabiya oo la joogo oo afkaar qaldama aaminsan oo afar iyo labaatan-ka saac wax adduun ay ku howlan yihiin aysan jirin inay amnigaas ee, dalool inta ka raadiyaan ay dureeriyaan maahina ayaa jiraan waa Eh, gartay waxaan rabnaa inaan arrinkaas aan ka qabano waxna waa laga qabtay waana lagu socdaa laakiin batan shidan oo la daminayo ma ahan waa xaalad oo eh, hay- hay-ad inaad dhulka ka qabsan tahay ciidan inaad tabarta ku qabsan tahay maalin waxaad ka qabata aad u baahan tahay marka wadadii nabadeyntaan ku joognaa waxna waan ka taabanay waxna waa kasoo hirgaleen sanadkan iyo sanawaad ka horreeyey maalinba maalin ka dambaysan waa soo hagaagana waa ka hor intiina haatan nagu soo biirtay waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti noogu yahay wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya mudane daahir maxamuud geelle oo aynu uga hadlayno qarxyada shalay al-shabaab ay ka geysteen wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga qaranka xaruntooda magaalada muqdisho barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahra cabdi axmed mudane wasiir aad baad u mahadsan tahay dhegeysto kale intaan u gudbin bal aniga su-aal aan ku weydiiyo taasi cagsigeeda ah Een, marka laga soo tago hadda siday u muuqato wasaaradii amniga qaranka oo sida dad badan ay qabaan ama su-aashaas loo wada qabo een, halkii ammaanka qaranka laga ilaalin lahaa ayadii la weeraray waxaa haddana dhinaca kaleeto jirta in muddo al-shabaab aysa wax weerar oo ismidaamina magaalada muqdisho hay-adaha dowladda ilaa iyo xilligii rabadaanka markii la joogay een, aysan dhicin taasi miyaa laga hortagay mise al-shabaab ayaa ayaga laftirkooda qidadii bedelaya oo dadka u seexanaya mise waxaa jirto wax rasmiya dowladda ay u dejiso ay kaga hortagaysay muddadaas Eh, shabaab haddii ay magaalada muqdisho laba boqol oo qarax ay ka samayn karaan maanta iyo galabta lama ay sugeen Eh, markii meel nabada markaad aragtid waa meel laga hor istaagay oo laga celiyey oo laga caabiyey oo xogtooda iyo xaaladooda la ogaaday waxna laga qabtay iyagu waa wax u dhisan inay wax duliyaan ama wax qarsiyaan ama wax dhibaateeyaan meelaa dhibaato ka dhicin haddii aad aragtid waa meel lagu gaafan yahay oo lag la gaaf wareegayo oo laga warqabo mararka qaarkood ay dhacdaa in adigoo ammaankaaga sugay oo xaaladii hagaajiyey si uun wax looga faa'iidaysto sidaas looga faa'iidaysto iyaguna waxay u tahay dembi iyo dhagar cusub ay sii kororsadeen dowladda soomaaliya waxay u noqon doontaa waxay wax ka barato laakiin intaan waxbarashada la wax ka barashada la gaadhin waa xanuun aan dadkeena la wadaagayno qarixisho ay ka dhacay ee dhibaatada ay geyseen ka tacsiyeynayno ku hawlanaha dadka naga dhaawacmay inaan daaweysano gudaha ku daaweyno kasoo kafaalo qaadna xalayta markaan tagnay afar iyo labaatan saac gudahood waa gudahaan ku tagnay isbitaaladii baan ku tagnay daawooyin baan ballan qaadnay waxaan ballan qaadnay waa kharash baan ku bixinay xaalad adag oo qof ku sugnaana waxaan u qoondaynay inaan dibadda u qaadno marka inaan difaacno waardiyeyno ka celino hadday hadday dhibku dhaca ka caabino hadday dhaawacmaan daaweyno intaasaa dowladda soomaaliya maanta la eg waaya intina waa ku taagan dhegaysto kale ayaan khadka dhinaca london uga baaqayaa soo dhowow magacaa ku bilow iyo wasiirka warfaafinta mudane daahir maxamuud geele su-aal haddaad u hayso
bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamuud xasan soocadde weeye su-aasha ugu muhiimsan aan weydiinayaa wasiirka waxa weeye wasiir waxaynu la soconnaa burburkii soomaaliya kadib intii dowladdan dowladahani hadda ay jireen in ciidamo badan oo ajinabiya oo siiba amisom wadamadan afrikaanka iha ay noo soo direen berihii hore waxaad moodeysay intii ay shabaab magaalada muqdisho ku jirtay inay dagaal ku jiraan oo ay wixii tamartooda ah ama la odhan karay waxunbay calal aqal qaadanayeen maanta waxaynu la soconnaa waddankii inta badan maamul goboleedaa ka jira meelaha qaarkoodna ilaa iyo hadda al-shabaab baa gacanta ku haysa goboladii ugu muhiimsanaa al-shabaab baa gacanta ku haysa ilaa iyo hadda maanaan maqalen ama ciidamo dawladeed oo yar oo marun arbush ka geysta mooyaane cid u dhaqaaqday ma jirto magaalada muqdisho iyo madaxda dawladda iyo hay-adaha dawladda amnigooda waxaa sugaa maanta alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa ciidamadii soomaaliya weeye oo aan runtii waa arrin lagu faanule la soo dhaweeyey haddii aanan khaldanayn laba iyo labaatan kun oo askari oo afrikaan ah oo amisona ayaa xamar jooga meel ay joogaan wasiir maanta shacabka soomaaliyeed waa isweydiinayaan dhaqaale aada u fara badanna wuu ku baxaa maxaa xaggee bay marayaan oo shacabka soomaaliyeed maxaa u sheegaysaan maxay qabtaan askartas ee african union ee jooga muqdisho halka wiilka yar ee soomaaliga ee kontonka dollar ama boqolka dollar qaata qoriga iyo tuutuha ay ku dhegeen ee uu amnigii gudaha ama shabaab ka sugayo ama burcad kale ka sugayo maxaa idinka qorshaysan maxayse qab qabaan qabtaan ee taa weeyata shacabka soomaaliyeed uu isweydiinayaa wasiir waad mahadsan tahay soocadde aada iyo aad aad iyo aad uma aad iyo aad aad iyo aad u mahadsan yahay waa su-aal qurux badan kaliya waxaan dhihi karaa amisom waxaa mandayga ayay haysataa oo inay ciidamada iyo dowladda soomaaliya ka taakuleyso wax ka qabashada amni darada soomaaliya ka jirto waana ciidan kumeel gaar ee ciidan joogtana noqon doona maahan anagu waxaan rabnaa wiilasheenu inay dalkooda iyo dowladooda iyo hay-adahooda ay waardiyeysaan tababarku hadda uu ka dhiman yahay tababar loo dhamaystiro haddii qalab uu ka dhiman qalabka loo raadiyo laakiin waxaad ogsoon tihiin soomaaliya waxay ku shaqaynaysaa dowladda soomaliya waxay ku shaqaynaysaa hirar aada iyo aada u sarreeya oo dhibaatooyin ah oo dhaxal sooyaala ah oo oo mashaakil soomaaliya iyo meelo ay ku dhacday ah waxaa ugu horeeyo dalka soomaaliya waxna qabatay inaa saar xagga hubka ah hubka aan rabno in dalka dadku dhiibsan karno hubka waa wax qaal ah dowlado saaxiibo aan lanahay si lahaa hataa haddii ay jiraan hubkana loo ogolyahay waa uu kooban yahay si hubka cunaqabataytan ka qaado habdhaqan macayana iyo heer nabadayn iyo dhisma hay-adahayna inaan soo gaarsi ayaana laka rabaa laakiin inta yar ee aan haysano ayaa waxaan ku mashquulsannahay tayeynta dhalinyarada soomaalida oo aan geesinimadooda iyo daacadooda aan u kalsoonahay runtiina warka uu sheegay walkayga waa runtii meelo badan oo shalayta naloo waardiyinayo annagaa waardiyeysano howlgallo badan oo nala horkici jira annagaa horkacno inaan wax dhamaystirno ayaan rabnaa inaan isu dul qaadano ayaan rabnaa dowladeena sharciyada ku filan oo ay hubkay rabto kusoo degsanaysa inay hesho ku tababarato ciidankay rabto dowladahay rabtona gacan ay u hesho ayaan rabnaa amisom waa ciidan taakuleynteena u yimid waa umahad celinaynaa waa gartay laakiin waxaan ku howlanahay inaan helno ciidan aan amisom ahayn oo dalka hanan karo iyagana sidoodana waxay u joogaan ma ahan inay soomaaliya degaan amay ka taliyaane waxay u joogaan waa in xilligaas kala guurka ah oo ciidan soomaaliyeed oo soo socda soona bilowday ay meesha soo gaarayaan inay gacan naga siisiyaan amniga waaya aad baad umahadsantaha dhegaysto kale ayaa dhinaca sweden asna uga jira soo dhowow magacaa ku bilow iyo su-aal kale haddaad qabto soo cadda oo ku mahad celinaya waqtigaaga adigana aada iyo aad baa sahra mahadsanti haddaan su-aal kale ku weydiiyo muddo afar iyo labaatan saac ayaa kasoo wareegatay markii qaraxa uu dhacay waxyaabaha ilaa iyo haatan ay dowladda ogaatay oo baaritaanada aad kusii ogaateen sida qaraxyadan ay u dhaceen mar haddii wadooyinkii ay xirnaayeen amniga waayadan dhinaca qaraxyada ay aada u roonaayeen maxaad nala wadaagi kartaa waxay ila tahay arrinkaas anaguna waxaan usii baahnaa dhowr saacadood oo hay-adaha nabadgelya afartan saacadood sen anaguna aan kala war qaadano marka inta hadda aan idiin sheego maahan inta kale waa waxaan sugayno oo warbixin dhamaystiran oo oo warbixin farsameed ah oo hay-adihii ku shaqada laha ay soo gudbinayaan ayaa jirta markay timaado ayaan idinla wadaagi doonaa haddii ilaha lakin ilaa iyo hadda waxaan idiin sheegi karnaa duulaan buu ahaa dagaal dhagarqabayaal ay soo qaadan bay ahayd hay-adihii dawladda ama labada wasaaradood xaruntoodi bay galeen ciidamada amnigu waa waa ay la falgaleen iyagii duulaanka dadka soo qaaday rag bay isu bedeleen dadkii xooggiisa waa kasoo badbaadinay dad soomaaliyeed oo sharaf leh oo xaq u lahaa inay noolaadaan oo mudnaa inaan la weerarin oo mudnaa inaan laga nixin oo mudnaa inaan la dhaawicin ayay dhibaatada gaarsiiyeen annaguna waa ka hortagnay kan dhaawacanna daawaan ula taaganahay kan dhintay allah u naxariiso kan dambana inaan meesha intaan wax ka barano si fiican loo waardiiyey ayaa naga go-an may maqlaysaa cali aha si fiican waayahay waa ku jiraa wasiirka warfaafinta marka magacaagana ku bilow adiga halkaa joogtid ood kasoo wactamaysid dan dahar maxamuud geelle waad la hadli kartaa bismi illahi raxmaani iraxiim magacayga waa cali macalin isaaq wasiir daahir maxamuud geele waa salaamaya su-aasha aan qabo waxay tahay iyadoo wadooyinka muqdisho ay xiran yihiin shacabku arrintaasi ay dhib ku qabaan ayaa haddana waxaan ujeednaa in maalin walbo uu qarax dhacayo isla markaasna ay qarax geysanayaan ciidamo ku hubaysan eetuutaha militariga ama ciidanka guud ahaan iyo aidiyadoodii ma maqalno ciidan baa maxaa la yidhaahdaa la baaraa si fudud ayay waxay ku gudbaan kontaroolada ayadoo shacabkii safaf dhaadheer ay ku jiraan la baarayo horta dawladda maxaa uga qorshaysan arrintaas baaritaanka ciidamada oo mar walbo ay dhibaato dhacdo iyagaas ay samaynayaan oo aqoonsigii ciidanka lagu samaynayo taa waa mid midda kale dawladda soomaaliya inta badan waxaan maqalnaa ciidamo xasalin caasimada muqdisho ciidamadaasi ma tiro yara haddana habeen iyo maalin halbowlayaashii ayaa la weeraraa arrintaas dawladda maxay ka qabanaysaa oo maxaa la yidhaahdaa ay kaga hortagi kartaa ay shacabka u sheegaysaa waa qodob qodobka labaad waa tahay cali oo ha ku jawaab horta su-aalaha midda ugu horeysa gobolada kale soomaaliya oo inta badan qaraxyada ka dhacaan laakiin aan oga dhicin sida muqdisho ay wax oga dhacaan waaya aad baad umahadsan tahay midda haddaan soo qaadano dabcan su-aasha koowaad waa la weydiiyey ee ku salaysan xaruntan dowladda iyo sida lagu weeraray iyo waktigaan ammaankeeda la sugayo bal haddaad ka jawaabtid arrinta ku salaysan dharkii ciidamada iyo aidiyadii amaba aqoonsigii ciidamada in xataa al-shabaab meelaha qaarkood markay weerarayaan la sheego in lagu sii daayay sida ayagoo askarta ciidamada dowladda ka mid ah see ku dhacday sidaas horta mararka qaarkood cadow waa cadow adiga kula darisa oo kugu midab ah oo kugu luqad ah oo kugu muuq ah oo ma meesha kula joogo waxa waxau raadi waxa laga rabana waa wax kooban oo mar yar iyo meel yar ay wax ka dabacsan yihiin inuu raadsado waaye su-aalahan waa jeclaan lahaa in wasiirada saaxiibadayda ah oo aada iyo aad iga sii xodogaalisan oo aan hubo inay jawaabo dhaxalgala ka bixin karaan sida gaashaandhiga iyo amniga qaranka iyo arrimaha gudaha intaba inay inay maanta ay ila wadaagayaan laakiin waxaa kaliyo dhici kale waxa ay tahay walaalayaalow amba dhegeystaha soomaaliyeed waxaad ogaataa dhagarqabayaashu inay maalin kasta iyo daqiiqad kasta ay jeclaa lahaayeen in qaraxa uu isdaba yaalo marka markaad bele ka nasatid waxaad ogaataa un in dad walaalaha ah amba wiilashaadi ah oo u taagnaay oo mar la arko amba la mari la-yahay amba mid soo mari lahaa qabtay in ay jiraan laakiin xaq waxuu leeyahay dhegeystaha amba muwaadinka soomaaliyeed wixii dabcay in la muujiyo cidda dabcisa aan lala xisaabtamo waana waxa aan rajaynayo amba aan rajo mahayn aan ku howlanahay in inay meel maraan waa gartay waaya su-aashaadi ugu dambaysa maxayd caliyow maxay muqdisho oga dhacaan qaraxyada intoodii badan oo gobolada soomaaliya ay muqdisho oga badan tahay waaya haye wasiir
warkaas waa iska sahlan yahay nimanka waxa ay raadiyaan had iyo jeeraale waxa waaye maadaama diin iyo akhlaaq oo celinaysa aysan jirin waxay raadinayaan inay headlineka ay kasoo galaan oo marka warka warka madaxdiisa ay soo galaan oo warka la sheeg sheego marka mararka qaarkood waxay wax u sameeyaan in la yidhaahdo meesha wax ka dhacay tusaale dhow haddaan idin siiyo beryihii xorriyadda loo dabaaldegayay ciidan iyo dawlad iyo maasaad markay gaari waayeen dad soomaaliyeed iyo qoysas soomaaliyeed magaalada geesaheeda degan oo waa hal shay oo lagu saabeyn kara aan aysan jirin aan ka ahayn meedihii inuu sheego in dad dhintay ayay soo weerareen marka magaalada muqdisho waa meel haddii eh, wax ka dhacaan eh, maadaama dad badan uu joogo dadkuna ay ku urursan yihiin number badan ay noqonayaan meedihii uu joogo adduunka uu joogo dowlasiinta ay joogaan wixii ay soo isbixi karaan eh, ayay isku dayayaan inay ka faaisan intaas waxaa kasii gedisan qofka aadanaha dhaawac ugu dara waa midka madaxa ka gaaro marka waxay ogsoon yihiin muqdisho eh, deganaanshaheeda la dhaawacaa inay dalka qaybihiisa kalena ay dhaawac ku tahay marka eh, wax eh, dadka soomaalida mudnaan kalama laha xagga dawladda waa midaysan yihiin dhiigooda waa mid hantidoodana waa mid karaamadooda sharaftoodana waa mid laakiin iyagu waxay u akrinayaan muqdisho waxyeelo ay soo gaarto inay uga muhiimsan tahay meelaha kale laakiin waxaan ka shaqaynaynaa hay-adaheennuna ka shaqeeyaan muqdisho iyo meel kaleba inaana wax soo gaarin nagartana laga hortago aad iyo aad aa umahadsantihiin intaasina waxaan ku joojinaynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti noogu ahaa toddobaadkan wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya mudane daahir maxamuud geelle intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
saare cabdi axmed ayaana dhegaystayaal inala socodsiinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha degmada warsheekh ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa ka socda mashaariic horumarin ah oo isugu jira dhismayaal xarumihii dowladda ah xarumo caafimaad iyo weliba kuwo ku saabsan amaba ah nalalka cadceedda ku shaqeeya iyo weliba waxyaabo kale oo badan kusimaha ahna guddoomiye ku-xigeenka warsheekh ee dega dhinaca amniga iyo siyaasadda cabdiweli macalin muuse ayaa v o a uga warramay balse waxaa ugu horreyn ka hadlaya dhinaca amniga degmada warsheekh waa degmo boqolkiiba boqol laisku hole kara ammaankeeda wax dhiba kama jiraan shaqaaqooyin yar waa ka jireen oo barnaamijyo oo wax yar ka kacay alxamdulilahi waa dhameynay waana dhaqnay beeleyana waa ku heshiisiinay waxay ahayd arrimo dhul ka bilowday oo wax shil kama ku dhacay waxay dhib ka geystanay beriga gacanta ayaa ku haynaa waa mahadsan tahay guddoomiye waxaa warbixin naga siisaa horumarka deegaanka ka jira hay-adaha waxay tilmaameen in mashaariic badan ay ka fuliyeen degmada warsheekh degmada mashruucooyin badanaa ka socdo horumar badan waxay khaasatan wax badan u heshay mashruuc oo soomaaliya o dhan oo lagu ta oo soomaaliya laga bilaabay waa degmada ugu horreysay ka faaideysanayso mashruucaas wuxuu yahay waa barnaamij degmada dhan ka faaiideysanayso sababtoo tahay waa solar oo sacad ah oo cadceeda ku shaqeynayo sacadaas waa kaa sida kaarka telefoon lagu shubtoo kale lacagta lagu shubanaya ma jirto meel soomaaliya laga isticmaalo waa degmada ugu nasiibka oo ugu horreysay oo barnaamijkaas oo hesho waana degmadaas inaan ka faaideysanna waa jecelna degmadan hadee hay-adaan u dhistay oom aan u dhistay wax badan oo kale aynu qabatay soolarada cadceedda oo hay-adaana siisay jididka oo la suraayo hadda d r c oo kale waxyaala badan aynu qabatay tuulooyinka wadooyinka sabeysay ceelasha masaajidyo kawaano malaay waxaasoo dhan wadooyin waana siisay oraac caafimaad kulli waxaasoo dhan waana siisay maxkamadda saldhiga degmada warsheekh lama lahaa tabayba waa beeraley iyo kalluumeysiga dadka oo oo oo beeraleyda beeraley ku tiirsan yihin dadka kalluumeysigana badday ku tiirsan yihin lamadaas degmada saas ay badan tahay dadka kalluumeysiga dadka oo imaanaya waxaan ka codsanayna inay yimaadaan dalxiisayaasha inay kasoo qaybgalaan arkaan waa degmada ammaankooda waxaas aan ka damaanad qaadayno
dadka reer warshiik waa dad kalluumeysato ah in badanna waxay ka cabanayeen kalluumeysiga ama kalluunka ay soo jalaabtaan inaanu helin meel ay u ibgeeyaan iyo waddo ay mariyaan adinka ka maamul ahaan maxaad ka qabateen waddadii oo bacaad ah iyo kalluumeysatadii oo aanan suuqaysan taas waa ku dadaalo haynaa in aan suuqa yeelno waana codsanay dowladdeena madaxdeena waa ka codsanay beesha caalamka waa ka codsanay wadooyinka in noola sameeyo waana ku dadaalayna kalluumeysatada mar dhow insha allah hadduu ilaah yiraa inay wax badan ka qabtaan si toosa warshiq looga dhigo suuq caalamiga taas waa ku dadaali doonaa waana ku dadaali weynaa xoog ugu badan ida saarnay hadda marka hore dadka hore ma aqaan laakiin hadda waxay bilaabeen dadka baadi iyagoo kalluunkii fahmay si ee degmadan adeeg usoo dooranaya si kalluunkaas ay cunaan ay bacmadoo ugu qaadanayaan inta ay gurigooda hooyaan hilibka mii xoole la isticmaal jireen kalluun ay ka isticmaaleen warshiq
dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada deegaanka sidee tahay mar haddii degmada warshiik ay kamid tahay meelaha ugu badan oo mashaariicda xilligan laga hirgelinayo degmada warshiik waxaa hoos timaada toddobaatan iyo kow tuulo waa degmo baaxad weyn ilaa iyo carimadow ilaa iyo badda webiga ilaa badday saaranta caafimaadka iyo waxbarashada waxbarashada horta waa jiraan iskuulla direera oo tuulooyin ka socdaan degmadana iskool iskool weynaa ka socdo waxaa dadka waxba bartaan laakiin waa gaabas waxaan marka in waxaan doonaynaa noola kordhiya waxbarashada si oo macnaha ardayda soo baxaysa dilka soo baxaya wax uga faa'iidaan isbitaalka waa dhisan yahay diil bu weyn oo- ayuu noo rabaa wax noo qaf noo dhista male deegaanka ayaa dhisay Een, waxaa jirto dhul eh, maamulka uu ugu talagalay een, in deegaan cusub laga sameeyo oo maamulka uu sheegay inaanu wax dhaqaale ah laga rabin qofka deegaanka dhiganaya dhulkaas iyo meelaha u dhow taa bal ka waran haddaad noo sharaxdo muxuu yahay dhulka ujeedada a ka leediina maxay tahay waxaan ugu tag- ugu talagalnay dhulkaas in ay ka faa'iidaan soomaali weyn sababtoo taa inay degmada noo weynaato dhulka waa ilaa labaatan kilomitr dhul gaarayo oo oo oo xeebta ku teedsan waxaan rabnaa inay soomaali weyn ka faa'iidaysto aniga wax sharwad aan ku xirayna male sababta halka sharwadaa jiro halka sharwadna waa in ay dhisaan ay dhistaan qofkaas hadday dhisi weyso aniga waa- dhulkeen waa ka naqsanaynaa Een, qofta dhisanaysana waa siayna wax shuruuda lagu xirayna ma jiraan waxyaala kuba een, dalxiisayaasha kulli qof tirta soomaaliya tirta ama ha deganaada kenya ama Jib- etoobiya ha deganaado ama jabuuti ha deganaado ma warba ha deganaado ninka soomaaliya hadduu yahay dhulkaas waqaf waaye waa siinaynaa wax shuruudan ku xirayna ma jiraan anaga waana boqolkiiba boqol waana maamulkana waa isku raacsan yahay in ay degmadan aan weyneyno oo federaal aan noqdo dadka bulsho oo la heebsoocin ayaan rabnaa sababtoo tahay degmo oo oo waxa waaye waxa kasoo jeedo ahludiin waaye yah geedo ahludiin diin tahay oo diinta wax ka naqaano oo meel loo soo aaday ay tahay saas ayaan rabnaa sababta dhulka saas madax darteedaaba loo dhiibo
cabdiweli macalin muuse oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada warsheekh ee dhinaca amniga iyo siyaasadda waxaana uu u waramayey wariyahayaga xuseen xasan dhaqane haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka waa axmed faarax ali raja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal sanad walba bilaha juun iyo luulyo waxay soomaalida xusuusiyaan koonfurta iyo waqooyigu markii gumaysigii haysan jiray intay ka xoroobeen ay isla markiiba ku midoobeen jamhuuriyadda soomaaliya bilo iyo maalmo farxadeed ayay ummadda u ahaayeen gaar ahaana si weyn oo garwaaqsi leh waxaa u soo dhoweeyey bulshada inteedii u soo joogtay gacantii birta ahayd ee gumaysiga kana dagaalantay qaar halgamayaashii ka mid ah ayaa habeenadii calansaarka rayrayn iyo filanwaa inta la miyir beelay sarajoogga ka duulay markii calamadii ingiriiska iyo kii talyaaniga la dejiyey ee halkoodii ay buluugley ka babatay dabaaldeg aan kala go' lahayn ayaa gobonimadii la helay iyo calankaba lagu soo dhoweeyey waxaa lagu koolkooliyey suugaan qurux badan oo gabayo geeraaro iyo heesaba lahayd malahaygana aan weligeed duugoobi doonin dad badani siday qabaan wixii maanso munaasabadaas lagu soo dhoweeyey waxaa ugu caansan geeraarkii allaha u naxariistee cabdilaahi suldaan oo timacadda loo yiqiini uu tirin jiray dhextaalkiisuna uu ahaa kaana siib ka nasaar tartan maanse oo guddiyadii dabaaldegga calansaarku ay maalmaha hal abuurada ugu yeereen timacadda kaalinta koowaad kumuu guulaysan gabyaa kale ayaa kaalintaa loo gartay wax sacaan noqday oo ilaa maanta xusuusta ummadda ka bixi waayey geeraarkii uu isagu tartankaas kaga qayb galay waxaana tuducyadii uu sida gaarka ah calanka ugu ammaanay ka mid ahaa ka siddeetan sanaaney calankaanu sugaynay ee sahankiisa ahaynow seermaweyda hilaacdayow sagal maanta daroorayoo siigadii naga mayrayow saqdhexaannu ahayne kii soo saaray cadceedow samada kii u ekaaye xidigaha mid la siiyow saaxirkii kala guuraye sarreeyow manusqaamow aan siduu yahay eege kaana siib ka nasaar salaankii istiqlaalkow sadadu kay ku xidhnaydow sayruuqii afrikaadow saaxirkii kala guuraye sarreeyow manusqaamow aan siduu yahay eegnoe kaana siib ka nasaar markaas buu qaybaha geeraarka middood wuxuu inagu dareensiinayaa meesha fog ee farxaddii maalintaasi ay gaarsiisay sida la sheegay dhowr cisho ayaanu wax cunno ah afka saarin markii rayrayn darteed ay gaajaba u qaban weyday wuxuu yidhi in sidayda tihiin iyo in kale aan ansaxaynine soomaaloo calan saarta saaka inoogu horrayso oo saddex wiig iyo maalmo haddaan soor cuni waayo safra laygama yaabo oo sadhina mayso naftayde saaxibkii kala guuraye sarreeyow ma nusqaamow aan siduu yahay eegno eh kaana siib kana saar areys ciise oo ahaa hal abuur caana saarkana ku badin jiray wuxuu allaha u naxariistay ku tilmaanaa nin calanka iyo gobonnimada aad ugu dhaadan jiray in la ilaashadana ummadda ku gobaabin jiray haddaba saar ku magacaaban dharaaraha kuma jirto oo uu la jeeday maalinta kowda luulyo ayaa waxaa meedisyadiisii ka mid ahaa dharaaraha kuma jirto waa maantaan dhalannayoo dhaankii aan diidnayoo dhoomihii aan xoorayoo aan wada dhaantaynayoo lafaha dhuuxooda iyo dhiiggii noo nabadgaloob dharaaraha kuma jirto waa maantaan dhalannay oo xilkii uu naga dhaco dhogortii ina marto bulugley dhaadato hawada ay dheeshayoo lafaha dhuuxooda iyo dhiiggii noo nabadgaloob axmed ismaaciil diiriye oo qaasin loo yiqiini wuxuu isaguna ahaa gabriyaa soomaaliyeed oo magaciisu aada u dheeraaday hal abuurnimadana indheergaradnimo ku darsaday wuxuu rumaysnaa calanka loo dabaaldegaayo halganka lagu helay inuu ku xirnaa kii daraawiishta gobonnimada la taabayna ay tahay midhihii ka dhashay dabkii uu sayid maxamed cabdulla xasan shidi jiray dabadeedna wadaadkii buu soo aakhira toosiyey isaga oo muujinaya inuu jeclaan lahaa farxadda ay soomaalidu ku jirto in isaguna uu kala qayb galo wuxuu yidhi allow yaa darwiishkii fariin dabacsan gaarsiiya allow yaa dalkaagii yaraa dowladnimo qaaday dhaaxuu ku daakiday xaqa oo naga dahsoonaaya allow yaa duleedada taleex uga damaashaada allow yaa darmaan fara taqaan duqa u heenseeya allow yaa dushii doorimood uga dulgeeraara buud magacyo dhowra oo waxaa jiray jacaylkii ay u qabeen awgiis ay soomaalidu calanka iyo dowladnimadaba ku koolkoolisay gobonnimadii ayay ku maseeyeen hal madi ah oo reer kale iyo darisyadaba caana ku deeqda taasoo ay maandeeq u bixiyeen waa tii beryahaas lagu heesay dhaaxaan murugiyo haraad mudanee maantay curatoy mataanaysee aan maalno hasheenna maandeeq magowdow candhadii gollaha marise aan maallo hasheenna maandeeq dhaxaan murugiyo haraad mudane maantay curatoy mataana haysee aan maallo hashee aan maale
maalmahan oo kale haddii calansaarkii iyo maansadii lagu soo dhoweeyey la xusuusanayo miyaa la iloobi karaa heestii heesaha ka foortay heestii xuseen oo faarax uu midhaheeda curiyey ee cabdilaahi qarshi uu ku qaadi jiray muusigeedana uu isagu lahaa waa heestii ka bilaaban jirtay qolaba calankeedu waa caynoo innagana keennu waa cirkoo kale aan caadna lahayn ee caashaqa xidig yahay caddi waadna ciidamisee carrada keligaa adow curadee cadceedda sideeda aan noqo dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno haatanna aynu jalicno dhinacii kaalmaha heesaa waxaa idinku soo maqan codka fanaanada farxiyo fiska iyo weliba wadnahay dhag leh daayahaygiio adduun waa dhaxdine inta aynan dhiman aynaan kala dhiman dhanna hayga tegin waa codka fanaanadda farxiyo fiska ayaa dhegaystayaal idaacaddayadii fiidnimana gebagabow ah waa anigu cabdixakiin maxamed shirwaca iyo maxamed cabdi xasan sadeero barnaamijkii dila socotiinaya iyo iskudabariidkii iyo weliba soo habayntii bashiir abikar cabdilaahi guud ahaanbahda v o idin leh sidaayo nabadgelyo